بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون سورة العنكبوت أيام كسر حسني آيات الضوات يدرسين كبلاوانيه saan horeyba u sheegnay suuraddani tirdhaxaadka macnaheedu uu ku wareegayo waxa weeye imtixaanka oo ah muhimadda noloshan ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka uu abuuray inuu imtixaano oo la kala saaro kii iimaanka qaatayna waa la imtixaanay kii iimaanka diidayna waa la imtixaani imtixaanku marka waa hurtila wey qasab waa in la is-imtixaano dadka ahlul iimaanka waxaa loo imtixaanayaa in la kala saaro ma kana allahu liyadara almu'miniina calaa ma antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min altayib iimaankii baa la doonayaa sida loogu kala fiicanya in la caddeeyo in lagu kala sarreeyo lagu kala fiicnaado ila berrito ilaahay jannadiisa darajaadkeeda saasaa lagu qaybin doonaa calaa asaasi aliimaan marka iyagoo iimaankii lagu wada jiro dadku waa inay iimaanka haddana ku kala sarreeyaan taana imtixaanka unbay kusoo bixi kartaa imtixaanka waxaa kaloo faa'iidadiisa ka mid a in kuwo badanoo sheegan ahoo iimaanka iska sheeganaya laakiin munaafiqiin ah in bannaanka loo saaro iyagana iyagana imtixaankaasaa lagu saaray marka kii yidhaahda anigu iimaanba ma qaadanayana isagana imtixaan la-aan ma ahaanayo laakiin waxaa la isku dhamaa midkii ka carara iimaanka dhexdiisa iyo imtixaanaadka uu ku marayo oo gaalnimo u cararayo maalmo unbuu waxoogaa nasiino iyo raaxo yar helaya kadibna imtixaankii ugu weynaa ee aakhara ayuu u guuri doonaa aadi doonaa ninkii imtixaanka yarkee adduunyada u adkaystana oo iimaankiisa ku adkaada iyo diintiisa wuxuu rabbi subxaana wa tacaala ugu qalbi qaboojinaya horta ma daa'imaya imtixaankani dhammaad buu leeyahy waqti buu leeyahy man kaana yarjuu liqaaa allah faina ajra allahi la'aatin imtixaanka ku haysta gaalada kugu haysto cadowga kugu hayo adduunyada kugu haysta iimaanka iyo islaamnimada daraaddeedna kugu haystaay horta wakti buu leeyahay weligii wax jiri doona maaha waktigiisii markuu dhammaadana alla la kulankiisa aad la kulmaysaa kaaga dambeeya taasi horta waa dhiirigelin iyo qalbidajin wey talabaadi waxa weeye oo ilaahay nagu dhiirigelinayo dadaalkaas aad ku jirto iyo adkaysigaa iyo sabirkaas faa'iidada ka imaanaysaa adaa iska leh iyaduna waa dhiirigelin kara wey ruuxa haddii la yidhaahdo waxaas halkaa ka soo baxaya adaa iskale soo ku adkaysan maayo adaa iskale dadaalka ka imaanaya sabirkaaga iyo adkaysigaaga adaa iskale baa le ta kalena waxa weeye allah subxaana wa tacaala uma baahna saas daraaddeed macnaha waxaa layna leeyahay dhibkan yarka ahee adduunka idinku haysta wuu dhammaanayaaye iska adkaysa maalmaha yarka ah waxaad uga gudbi doontaan naciim iyo barwaaqo iyo raaxo aan dhammaad lahayn haddiise laakiin dhibka yarkay adduunka idinku haysta aad u adkaysan weydaan ood iimaankii ka tagtaan maalmo unbaad waxoogaan nasanaysaan kadibna cadaab joogtaa baad u wareegi doontaan keebaa caqligu ku jira marka caqligu wuxuu keenayaa waxoogaa u yara adkaysa kan yarkay adduunyada si aad aakharo uga nasato haddiise laakiin nasiinadan yartay adduunyada intay ku lugayso kii rasmiga ah ee cadaabka cadaabkii aakhara aad u wareegto taasi waa caqli xumo wey maana saasaa marka layna baraya aayaddu marka suuraddu weli mas'aladaasay kasii hadlaysaayo bini aadamka imtixaanaadka la marinayo adduunka lagu marinayo iyo mawqifka loo baahaya inaan iska taagno arrimahaasaa laga sii hadlay wladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lanukafiranna waanu tiri canhum xaggooda waxaanu ka tiraynaa sayi'aatihim xumaanyaalkooda walanajziyannahum waanu ku waanu ku abaalimarin oo ku abaalmarin axsana aladii kii midka ugu wanaagsan kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa sameey dadka iimaankaiyo camalka saalixa la yimid oo iimaanka iyo camalka saalix iyo diinta dhaqankeeda ku adkaysta cadaadis gaalo iyo cagajuglaynteed iyo cabsiinteed iyo adduunyo iyo dhaldhalaalkeed iyo fitanka aan midna uga teginee ku adkaysta ilaa uu ku dhinto xumaanyaalkoodiina waan ka tiraynaa burbiri subxana wa tacala waa ka qarinaynaa waa ka dhaafaynaa wixii ay samayn jireen ka ugu fiicanna waa lagu abaalgudi maxaa laga wadaa macnaheedu waxa weeye waxyaalahay samayn jireen oo saalixaadka ahaa kii ugu fiicnaa ee ugu qiimo badnaa ayaa inta kalena lagala mid dhigaya salaaddii ugu fiicneed ee tukato baa salaadaha kalena macnaha lagu beegaya lagu hagaajinaya saas soomkii ugu fiicnaad ee soonto baa inta kale lagala mid dhigaya saas waa tafsir tafasiir kalena way jirta waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashawan wanaagsan lanukafiranna waanu qarin oo waanu qarin canhum xaggooda sayi-aatihim xumaayaalkoodaanu ka qarinayna waa ka tirayna way macnaa waa u dhaafayna walanajziyanahum waanu ku abaalmarin oo ku abaalmarin axsana aladii kii midka ugu fiican kaanuu ay ahayeen yacmaluuna kuwa sameeya wawasayna alinsaana biwaalidayhi wawasaynaa waan dardaaranay al-insaana insaankii waxaan u dardaaranay biwaalidayhi labadiisa waalid xusnan wanaag samafal wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan labada waalid litushrika inaad wadaajiso darteed bi aniga maa shay inaad waxila wadaajiso shaygaasoo laysa aanan ahaanin laka adiga uusan ku ahaanin bihi shaygaa cilmun wax cilmi ah shay aadan cilmi u haynin inaad wax iigu dartood ila wadaajisa hadday kugula dadaalaan falaa tudichumaa ha adeecin baa lagu yiri labada waalid warkaa ha ka dhegaysan ha ka yeelin ilaya aniga xaggayga ayuu marjicukum noqodkiinu ahaaday oo fa unabi'ukum waxaan idin warrami bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyey waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashan wanaagsan lanudkhilanahum waanu gelin oo waanu gelin fi saalixiina kuwa wan wanaagsan dhexdoodaan gelinayna tani waxa weeye imtixaanaadka waxyaalaha laysku imtixaanayo baa noocyo ah takaaliifta iyo waajibka diinta ee lagu saarayo waa imtixaan masaa'ibta kugu dhacaysaaye waa nooc imtixaana gaaladan lagugu sallidayo waa nooc imtixaana bulshadan aada la nooshahaye dadkani waa nooc imtixaan ah xoolahan lagu siiyey iyo carruurtu waa nooc imtixaan ah kulli waa wada imtixaan imtixaankii waxaa ka mid a labadaada waalid baad ku imtixaanantay ilan suuraddu imtixaan bay ka hadlay sooma labada waalid baad ku imtixaanantay oo rabbi subxaana wa tacala wuxuu leey insaankii baanu u dardaaranay labadii dhashay inuu u samafalo oo u wanaajiyo taasaan u dardaaranay sababtu waxa weeye waalidkaa imaanshahaaga adduunyada aadaada timidba ilaahay subxaana wa tacaala baa ku abuuray laakiin sababtaad ku timid iyagay ahayd biwaasitatihim ayaad adduunka ku timid dhibkii lagula soo marayna waad ogta iyo samafalkay kuu galeen odayguna wuxuu u taagnaa intaa uu dadaal ugu jiray nafaqadaada iyo biilkaaga iyo yacni arbaxaaga hooyana intaa waxay usoo jeedo u taagnayd sidii ayna dhibaata kuu gaadhi lahaynoo yacni waxa weye saxaradaada iyo kaadidaada iyo qashinkaaga iyo usoo jeeday habeenkii oo dhan iyo maalinba adigay kuu taagnayd labadaadii waalidee marka gacantaa kugu lahaa u samafal saasuu ilahi subxana wa tacala dardaarmaya ayib xaqay kugu leeyihiin waa xuquuqda ugu weyn ee lagugu leeyahay ka midta laakiin meesha waxaa imaanaysa xaqii ay lahaayeen hadday ka gudbaan oy xaqii ilaahay farageliyaan ha ka yeelin markaas oo muxuu noqon karaa xaqi ilahay inay farageliyaan inay macsiyo ku faraan inay kugula dadaalaan inaad gaalnimo ku dhacdo shirki gasho ood ilaahay iyo khalqigiisa wax isugu darto sanam iyo ilaahay wax wadaajiso ilaahay iyo awliye wax wadaajiso ilaahay iyo dhagax aad wax wadaajiso hadday isku dayaan oy kugula dadaalaan oo isku dhabar jebiyaan inaad shirki gasho ha ka yeelin taa lagu adeeci maayo looguna samafali maayo lagagana amar qaadan maayo sababtu maxay tahay waa xaq ilaahay soo maa xaq ilaahay hadday farageliyaan xaqa ilaahay baa kooda ka weyn iyagu xaqoodu wuxuu ku egyahay wixii xuduudda shareecada ilaahay ogolyahay amaa hadday ka gudbaan marka waa in la yidhaahdo ku ekaada meeshiina laga yeeli maayo warkooda wey macnaha waxay ku timi dalale aayaddaas ay kusoo degtay sida muslim iyo tirmidi iyo abu daawuud iyo ay soo saareen sacad ibn abi waqaas ayaa hooyadii waxay tidhi hooyadii markuu islaamay sacad baa hooyadii waxay tidhi alaysa allahu qad amaraka bilbiri bay tii aad ilaahay soo kuma kuma amrin inaad ii ii samafasho ood warkayga maqasho jawaabtu waaha markaasaa waxay tidhi wallahi laa atcamu طacaaman walaa ashrabu sharaaban xataa amuuta aw takfura bay tii walla inaana cuntana cunaynin bay tii cabitaanna aanan cabaynin ilaa aan ka dhinto ama aad ka gaalowdo soo noqo bay ku leedahay ilan iyadaa gaale ku soo noqo diintii awowyadaa iyo dhaqankii aynu lahaan jirno oyna ka ahayn intaan cunto iyo cabitaanba ka soomaan dhimani berritana waa lagu eedayn oo magacaagaa dhiman oo bulshada dhexeeda waxaa lagu aqoonsan doonaa inaad tahay ninkii hooyadii dilay muxuu samaynaya marka hooyada hadday halkaa ku istaagtay ama ilaahay caasi ama waan dhimanahaya maxaa dhili adig soo hawaan adag ma dhimadhe markaas dhimadhe limaada laanna xaq uma ay laha inay ku tidhaahda ilaahay caasi oo allihii ku abuurtay yani waxa weye isku taagoo dembi ka gal oo shirki gal hadday taa aad u dhimanayso ha dhimato markay ogaatay sacad inuusan u jixinjixaynin ayay aayan cuntadeeda iyo cabitaankeeda iska bilowday somaali iyadaa iska cuni waxba u jixinjix laakiin maalinkay ku tidhaahdo waxaa haddaadan samaynin waxaas iyo waxaasaan samaynaya oo ilahay macsiyadiisa ay ku geliso khalaas adiguna waad khasaari iyaduna way khasaari iyadu horeyba u khasaartee laakiin adigay doonaysaa khasaaraha inay ku geliso marka axad haba yaraatee hooye hadduu yahy aabba hadduu yahy madaxweyne hadduu yahy walaal hadduu yahy sheekh hadduu yahy sideedaba wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ka cadhoonayo ninna laga yeeli maayo ninna lagaga amar qaadan maayo qodob waa qodobka laakiin macnuhuma waxa weeye haddiiba ay gaalnimo kugula dadaalahayaan yani waxa weye xarigga ugo oo xidhiirkii adduunya u jir oo waxba ha tarin oo ha u kaalmaynin maya wasaaxibhumaa fi dunya macruufan baa inoo soo socoto adduunyada si wanaagsan kula saaxiiboo kaalmee oo waxtar oo u adeeg oo u shaqee oo wixii shareecadu waafaqsan tahay yani waxa weye ka yeel warkooda laakiin halkaa hadday galaan sohdintaa ku jooji jooji halkaa hadday galaan maana saasaa ilahi subxana wa tacala ina baray alla subxaana wa tacaala xaggiisaad u noqonaysaano adigana berri mabda'aagaa lagugu xisaabin doonaa iyagana mabda'ooda ta kale nolosha aad la nooshahay labada waalid iyagoo gaalnimo kugula dadaalayeed u samafalayseed xidhiidhinayso kama dhalanayso in berrito iyaga lagula soo saaro oo dee waxa weeyaan ilaahay baa ku faray ayagoo gaalo ah haddana inaad u samafasho sooma ma waxaa ka imaanaysa maadaama aan u samafalayo berrito ayagaa naarta lagula geynayaa maya waaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati lanudkhilannahum fi saalixiin maadaama aad saalix ahayd xidhiirka labada waalid ee gaaladaa dhib kuu geysan mayso saalixiinta dhexdooda unbaa lagu gelini maalinta qiyaamada maadaama aad saalixayd wey maanaa wawasaynaa waan dardaaranay wawasaynaa waan dardaaranay alinsaana insaankii waxaan u dardaaranay biwaalidayhi labadii dhalay xusnan wanaag baan u dardaaranay ama xusnan wanaag iyo samafal biwaalidayhi labadii dhashay uu samafalo wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan litushrika inaad wadaajiso darteed bi aniga inaad ila wadaajiso maa shay inaad wax ila wadaajiso laysa uusan ahaanin laka adiga bihi shaygaasi cilmun cilmi uusan ku ahaanin shay aadan cilmi ulahayn inuu ilahay wax la wadaago oo ma shay cilmi aynu u heli karnaa jira inuu ilahay wax la wadaago meel kasta haddaad faahiso kitaab kasta baadho xujo u heli maysid shay hebel baa ilaahay cibaadada la wadaaga saas marka maadaama aadan xujo u haynin oo aadan burhaan u heli karin shaygani ilaahay buu wax la wadaagaa haddee ilaahay hadday isku dayaan inaad shayga noocaas oo kale wax la wadaajiso wuxuu ku leeyahay falaa tudichumaa ha adeecinoo amarkooda ha yeelin kadib baa lagu leeyahy macna ayib ilaya aniga xaggayga ayuu marjicukum ahaaday yacni shirki baa hadda la sheegay macaasida kalena waa la mid dunuubta kalena waa la mid ay dembi oo shareecadu aynan ogolayn waalidiintu xaq uma ay lahaa in warkooda la qaato macnaha ilaya aniga xaggayga ayuu marjicukum noqodkiinu ahaaday fa unabi'ukum waxaan waan idiin warrami bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya waxaad samaynayseen baan idinka warrami ma inta laguu sheeg sheego baad iska dhaqaaqi maya ee abaalkeedaa lagu marin baa laga wadaa macnaha inta laguu warramo baa haddana abaalgudkeeda lagu siinaya waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan lanudkhilanahum walle waanu gelinoo waanu gelin fi saalixiina kuwa wan wanaagsan dhexdoodaan gelinayna labadiisii aabbe ee gaalada ahaa la raacin maayo ee dadka suusuubane hagaagsan baa dhexdooda la gelinaya way macnaha kuwaasuu la meel noqonaya ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس ذاتك وحا كمدا من قال أما من عدبا كمدا يقول أرني آمنا وارمين بالله إله وارمين فإذا قرتي أوذي الله دبو كاسدا يري إذا قرتي أوذي الله دبو في الله إله درتي الله دبو جعل وحو يليا فتنة الناس ذاتك فتنة دوذا iyo dhibka dadka ka soo gaaraya wuxuu ka dhigayaa ka cadaabillaahi ilahay cadaabkiisii oo kaleu ka dhigaya cadaab ilahay oo kaleu ka yeelaya macna walain jaa hadduu yimaado nasrun hiilo oo min rabbika xagga rabbigaa ka timid hadday timaadana oo mu'miniintu ay guul helaanna layaquulunna wuxuu odhanayaa innaa anagu layaquulunna waxay odhanayaan dadka noocaasi innaa anagu kunnaa waxaan ahayn macakum la jirankiina war mu'miniintiiyo waan idinla jirna waan idinla joognay awalaysa allahu miyuusan alla ahayn biaclama mid u ogaansho badan bimaa shayga fii suduuri alcaalamiina uunka laabahooda ku jira makhluuqaadka laabtooda waxa ku jira alla sooma og walayaclamanna walle wuu ogaano wuu ogaan allahu alle aladiina kuwii aamanuu rumeeyey walayaclamanna wuu ogaan oo wuu ogaan almunaafiqiina munaafiqiintana rabbi wuu ogaan subxana wa tacala aayaddan waxay ka hadlaysaa dadka qaar markay iimaanka gelayeen go-aan tabar daran iimaanka ku galay sabir darro iyo adkaysi la-aan ama iimaankooduba sheegad iska yahay kuwa noocaas oo kalea imtixaanaadku markuu yimaado ma sugnaadaan imtixaanku markuu ku dhaco markaba waxa weye way way tagaan oo way ridoomaan oo way noqdaan dadka waxaa ka mid a bu rabbilahi subxaana wa tacaala kuwa odhanaya aamanna billah ilaahay baan rumaynay afka waxay ka leeyihiin ilaahay baan rumaynay markii la dhibo ilaahay darsi loo dhibo oo khalqigu dhibo ama maqaadiir ilaahay intay ku timaado dhibaata taabato dhibkaas dadku ay dhibayaan buu wuxuu ka dhigayaa sida cadaabka ilaahay oo kaleeto oo see weeye dhibka dadku ay dhibayaan ayuu yeelayaa maxay kuu dhibayaan dadkani waxay kuu dhibayaan islaam baa tahay maxaad kaga badbaadi kartaa dhibkooda inaad ku raacdo waxay wataan ee de si aad cadaabkooda uga badbaadiya dhibkay kugu hayaan dacaayadooda iyo xarigooda iyo cagajuglayntooda iyo garaacistooda iyo yani si aad uga badbaado heda warkooda yeel ayagiibuu marka cadaabkii iyo fitnadii ay ku hayeen ayuu u jilcay cadaabkii ilaahay iyo ciqaabtiisii kufrigan uu galay ka dhalanaysayna waxba muusan ka soo qaadin marka labuu iska rabdhigay haddii aad iimaankan ku adkay ka tagtana ilaahay baa ku cadaabi haddii aad ku adkaysatana ilaahay baa ku jannaynaya cadaabkan ka tegitaankiisu cadaabkan lagu cadaabayo ciqaabtan dadku ku ciqaabayaan haddii aad waxooda yeesho oo aad ku raacdo waxay wataan ayaga inaad ka nabadgasho way suroobi kartaa laakiin maxaa garab yaalla cadaab ilaahay baa garab yaalla cadaabkii ilaahay iyo fitnadii dadku ay fitnaynay dhibkay u geysanayeen buu isku mid ka dhigay markaasuu wuxuu door biday cadaab ilaahay waa dambeeyaa kan maanta ku haysa ka fako cadaab ilaahay siduu doonoon buu noqone kan maanta ku haysta ka fako oo gaalkan ku dilaya ama ku cadaadinaya ama bulshadan ku dacaayadaynaysa iska raac ka faka marka cadaabkii ilaahay iyo marka dadka ciqaabtoodii iyo fitnadoodii baa isugu mid u noqotay markaasuu wuxuu doortay midii degdega ahayd tii dambana markaasuu iska dhaafay markaasuu wuxuu la mid noqday nin ka cararay cagagub intuu ka cararay dab ku dhacay oo kaleeto wax yaroo fudud oo iska dhammaanaya intuu ka cararay iyo wuxuu ku dhacay cadaab ilaahay oo daa'im ah dadka qaar noocaasa jira adiga haddaad iimaankan ku adkaysatana cadaab ilahay baad ka nabadgeli jannana waad geli dhibka laguu geysanayo haddaad u jidhicdo ood raacdo dadku waxay doonayaanna dhibkoodii baad ka nabadgeli laakiin maxaa imaanaya cadaab ilaahay baa ku gaadhaya cadaab ilaahay iyo dadku dhibkay kugu hayaan marka ma sinee dhibkay dadku kugu hayaan oo ilaahay dartii laguu dhibayo iska adkayso maxaa bedel kuu noqonaya cadaabka ilaahay ood ka nabadgasho iyo jannadiisii ood gasho marka ma sinee ha simi wey macnaha dadka noocaasaa jira markay dadka mu'miniintii guulaystaan oo lib helaanna wuxuu leeyahay waan idinla jiray oo goormaad nala jirteen dee magaaladaan idinla joognay oo waan idinla degan waa munaafiqiinti waan idinla deganoo dee masaajidaan idinla tukanayni saas daraaddeed guushan aad hesheen iyo xoolahan aad gaalada ka soo qaateen waxbaanu ku leenahay wax naga siiya bay leeyihi aladiina yatarabasuuna bikum fain kana lakum fatxun min allah qaluu alam nakum macakum wain kana lilkafiriina nasiibun qaluu alam nastaxwid calaykum wanamnacakum min almuminiin maalinba ninkii liibtale bay la jiraan maalinba ninkii waxoogaa gacan sarreeyay maalintay muslimiintu gacan sarreeyaan oo haniimo qaataan wuxuu leeyahay waanu idinla jirnay muminiin baan ahay masaajiddaan ku jirnay waa idinla tukanayn haniimada wax naga siiya maalintay waxoogaa gaaladu ay goobaha qaarkood ku gacan sarreeyaanna gaaladu u tegi wuxuu leeyahay soonnagii wax idinla qabanay maaha soo idinka maana idinla jir marka waa saas isagu mabda' ma leh adkaysina ma leh laakiin waa hunguridoon oo maalinba meeshay waxoogaagu ka muuqdo dhanka gaaladu maalintay awooddu jirtana waa gaal waa caddaysan maalintii awooddu xagga muslimiinta ay jirtana waa muslim la yaab lahoo aada la yaabayso sidui saa lama rabo waxaa la rabaa xaaladdu hadday xun tahay iyo hadday fiican tahayba inaad muslim tahay midda la doonaya taxawe laakiin waxa weeye markii xaaladdu khadhaadhaatoo la isciqaabahayana inaad cararto ood cadaabkii ilaahay iyo dadka fitnadiisii isku mid ka dhigto markay muslimiintu guulaystaanna inaad xaggooda ku soo cararto taasi waa mawqif xumo allana subxaana wa tacaala laabta waxa ku jira isaga xoggaal u ah haddaad moodayso korkaa una dadka ka tiri oon maalinna gaalada ku carari xogaagun guriga ka raadsi maalinna muslimiinta masaajidooda intaad soo gasho aada istusiyo islaam iska dhigi qalbigana balaayo kuu fadhido haddaad moodayso inaad qarsoomi alaysa allahu biaclama bima fii suduuri alcaalamiina laabtaada waxa ku jira lala socdaa taasuu ilahi subxaana wa tacala kugu xisaabin doona allana subxaana wa tacaala wuu idin imtixaani ilaa ay kala caddaadaan dadka iimaanku dhabta ka yahay iyo dadka munaafiqiinta iimaanka sheeganaya beenta sheegaya labadaasi ilaa ay kala baxaan ilahay waa idin imtixaanaya subxana wa tacala laydindayn maayo xata yaquula arasuulu waaladiina aamanuu macahu mataa nasrullah ilaa halkaa laisgaarsiiyo dhuuntaa laisugu jira saas laisdayn maayo maalinba maalinta ka dambaysana xaajadu waa sii khadhaadhaan wayna ka sii dariyo way sii adkaan ilaa tii ilahay ka timaado subxana wa tacala maxaa la doonayaa intaa laysu cadaadinaya waxaa la rabaa mar boqolaa soo hadhay qolada soo hadhayn la doonayn in la reebo dad adag oo ilaahay naxariistiisa mutay oo jannada mutay oo libta iyo guusha in la siiyo mutay dadkaa markii la soo saaro oo imtixaanaadkaasi lagu soo saaro markaasaa ilahay guushiisu imaanaysa subxana wa tacala marka qolyahana la saaraya aamanaa aamanaa aamanaada safka dhexdiisa ku hay ee qalbigooda waxba ku jirin ama mawqifka jilicsan ama hunguridoonka kuwaasaa la doonaya in safka laga saaro macnaha saas weeyaan wa min annaasi dadka waxaa ka mida man cid baa ka mida yaquulu odhanaya aamanaa waan rumaynay billahi ilaahay baan rumaynay fa idaa goortii uudiya la dhibo fillaahi ilaahay dartii markii loo dhibo jacala wuxuu yeelayaa fitnata annaasi dadka fitnadiisa yacni imtixaanka dadku ay iimaanka iyo diinta dartii ku imtixaanahayaan ayuu wuxuu ka dhigayaa ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa oo kaleeto cadaab ilaahay iyo fitnadaa dadka ayaa u sinaanaya markaasuu fitnadii dadka ka baaqso oo ka faka is odhanaya cadaabkii ilaahay ka fakana meeshaba uguma jirto ayb walain jaa hadduu yimaado nasrun hiilo hadday timaado iyo lib min rabbika rabbigaa xaggiisa hadday lib ka timaado muslimiintu lib iyo guul helaan layaquulunna waxay odhanayaan oo odhanayaan kuwaasi innaa anagu kunnaa waxaan ahayn macakum la jirankiina fi diini wey macna diintaan idinkula jirnayoo di isku diin baynu ahayn maxay rabaan markaas hunguridoon wey xoogaa haniimoo lasoo helay bay rabaan in wax laga siiyo walaysa miyuusan ahaanin allahu alle biaclama mid ogaansho badan bimaa shayga fii suduuri alcaalamiina caalamiinta oo uunka ah makhluuqaadka laabahooda waxa ku jira alla miyuusan ogaansho badnayn oo uusan ka warhayn ma allah la siri karaa subxana wa tacala lama siri karayo walayaclamanna walle wuu ogaano wuu ogaan allahu alle allahu alle aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wuu ogaan waan soo marnay macnaha laga wado walayaclamanna wuu ogaano wuu ogaan almunaafiqiina munaafiqiintana walle wuu ogaan walle munaafiqiintana wuu muujin dadka iimaantu dhabka yahayna wuu muujin maxaa lagu muujinayaa imtixaankaasaa muujinaya ibtilahaas laysgelinayo ayaa lagu kala baxayaayoo dadka kala saaraya alla subxana wa tacala saasuu ku dhaaranay waa ayadan soo marnay oo kaleeto wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhihi khasira adunya walaakhira dadka qaar waxaa jira meel daraf ah fiid ah fiid buu diinta kaga sugan yahay halkaasuu ilahay ku caabuday diinta hadduu wanaag ku helana waa ku sugnaanaya waxoogaa diinta dhexdeeda hadday dhibaata ku qabatana dib buu u cararaya waa saas maalinta libtu sideedaba waxaa la yidhahdaa libtu libtu way dad badanta libtu sideedaba way dad badanta laakiin yani guuldaraduna waa gablan bay dhahan soomaalida guuldaro waa gablan markii guuldaro dhacdo xaaladu khadhaa dhahay oo meel la galo lala-yahay oo layska adkaado oo lays eryanayo maalinkaa gablan weeyaanoo ninna ku sheegan maayo waa la kala carari ninkasta waa kaa dhuumanaya laakiin maalintii waxoogaa awood la helo oo liibtu gacantaada ku jirto nin walba maalinkaasuu kuusoo dhuumanaya waryaas sooma ogid anigu maalintii waxoogaa shilima baan bixiyay buu kuleeyahy anigu maalin heble wallahi meel heblaan ka hadlay mawqifkaasaan maalin heble istaagay waxbaan meeshan gaystay saasuu kuleeyahy war heedha waxaa la doonayaa maalintaa khatarta lagu jiraa la doonayaa ruuxu inuu muuqdo ka dhaqaalaha lana dhaqaalihiisa ku muuqdo midka aqoonta lana aqoontiisa ku muuqdo midka awoodiiyo xooggalana xooggiisa ku muuqdo nin walbaba maalintaasaa la doonayaa inuu soo baxo oo diinta ilahay isu taago subxana wa tacala amaa maalinta guusha la helo munaafiqiintu xataa waxa weye safka waa soo gelaya taasi maalinkaasi ragmadoonto wey macnaha saas weya وqال الذين كفروا للذين آmنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وqاaل waxay yidhahdeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay ku dhaheen aamanuu rumeeyey ittabicuu raaca sabiilanaa jidka naga raaca walnaxmil waanu xambaaraynaa yani walnaxmil aan xambaarno khataayaakum gafafyaalkiina waanu xambaaraynaa wamaa hum mana aynan ahaanin bixaamiliina kuwa xambaaraya min khataayaahum gafafyaalkooda wax ka mid ah min khataayaahum gafafyaalkooda xaaluu ka mid yahay min shayin waxba kuwa ka xambaaraya maysan ahaan inahum iyagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya wey walayaxmilunna walle way xambaari oo way xambaari afqaalahum culaysyadooda iyo wa afqaalan culaysyo oo maca afqaalihim culaysyadooda la jira walayus'alunna walle waa la weydiinoo waa la weydiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada camaa shay xaggii kaanuu ay ahayeen yaftaruuna kuwa been abuurta gaalada ayaa dadka ahlul iimaanka waxay ku leeyihiin jidkanaga soo raac oo kasoo taga diintiina wixii dembiya halkaa idinkaga yimaadana annagaa idinka qaadayna saas yacni waxa weeye ma aha inay leeyihiin dembi baa idinka soo gaadhi oo dembigaa annagaa qaadayna maaha ee waxay leeyihiin waan hubnaa inuusan dembi idinka soo gaadhina haddaad diinta maxamed ka tagtaan oo dariiqada gaalnimada soo raacdaan inay wax dab dembiya idinka soo gaadhin waan hubnaa haddaadse ka baqaysaan inay wax idinkaga yimaadaan annagaa xambaaraynay leey wixii halkaa idinkaga yimaada annaga noo daayo saasay leey rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala hadday ka yeelaan warkooda gefka ay galeen shayna kama xambaarhayaan hal shayna kama xambaarayan been bayna sheegayaan markay leeyihin waan idinka xambaarayna sababtu waxa weeye maalinta qiyaamada waxba layskama xambaari maayo wain tadcu musqalatun ilaa ximliha laa yuxmal minhu shay walow kaana daa qurba mid culus naf la cusleeyey oo dunuubtii intay ka badatay dunuubteedii xambaarsanoo qaadila hadday u yeedhato tu kaloo tidhaahda naa kaale ila qaad ruux kale u yeedhanayo kaale ila xambaar xataa hadduu qaraabadaada yahay kula xambaari maayo xataa hadduu qaraabadaada walow kaana daa qurba xataa qaraababa ha ahaada marka maalinta waxba la iska qaadi maayo markay leeyihiin na soo raaca wixii dembiya annaga xambaaraynee warkaasi waa been kuwa waxba ka xambaari maayaan laakiin waxay xambaari buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala horta culaysyadooda way xambaarayaan culayska dembigii baa laga wadaa dunuubta iyagoo galeen way xambaari dunuub al dunuub kale culaysyo kale oo toodii la socotana way xambaarayaan oo maxay yihin culayskaa kale waa dadkay lumiyeen dunuubtay sababta u noqdeen ilan dunuubta qaarna ayagaa toos u galay qaarna dad kalaa galay laakiin ayagaa sabab u ahaa kuwii ay baadiyeeyeen oy gaalnimada ku rideen dunuubtoodii iyagoon kuwaana laga fududaynin dunuubtoodii kuwa la-egna way xambaari kuwii iyagu ay gacmahoodiiyo lugahooda ku sameeyeen oy galeenna way xambaari laba culays bay wada qaadi buu rabbi leeyahy subxana wa tacala saas way macnaa waa ka nabigeenu sal ly slam odhanaya man dacaa ilaa dalaala ruuxii dadka baadinimo ugu yeedha wuxuu leeyahay dembigooda dadka uu baadinimada ku riday dunuubtooda mid la miduu leeyahay kii dembiga galayna isagana laga nusqaamin maaye intii oo kale u leeyahy ruuxii dadka bidca ugu yeedha shirki ugu yeedha gaalnimo ugu yeedha intaa dad uu lumiyey boqolaalka kumayaalkaa dunuubtay gelayaan in leeg baa isagana loo qoraya ayagana intaa in leeg baa loo qoraya ilan iyaga laftoodu yani ma aha in yani mas-uuliyaddii laga qaaday ma ayagana in leeg baa loo qori kan lumiyena in leeg baa loo qoraya marka dunuub ay iyagu sameeyeen iyo daday sabab u noqdeen dunuub ay galeen labadaa culays bay wada xambaari doonaan bu rabbi subxana wa tacaala maalinta qiyaamadana waa la weydiin doonaa waxay been abuuranayaan oo muxuu yahay waxaas cid kale wax noo tari doonta asnaamtana wax noo tari doonta been abuurad wey waa la weydiin doonaa annagaa dembiyada qaadi doonno idinka xambaari doonno waa been abuurad waa la weydiin doona maalinta qiyaamada saas wey macnaa wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen aamanuu rumeeyey ittabicuu raaca sabiilanaa jidkanaga raaca waa imtixaan iyaga laftoodu gaaladan waa laysku imtixaanaya walnaxmil waanu xambaariye khataayakum gafafyaalkiinaanu xambaaraynaaye wamaa hum mana aynan ahaanin bixaamiliina kuwa xambaaraya min khatayaahum gafafyaalkooda xaggooda ama min khataayaahum gafafyaalkooda xaggooda ka xambaari maayaan min shayin waxba hal gafkooda ka mida qaadi maayaan innahum ayagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya wey been bay sheegayaan dembigaan idinka xambaaranaayeen na soo raaca oo jidka naga soo raaca waa been waxba ma xambaari karaan walayaxmilunna way xambaariyo way xambaari afqaalahum culeysyadooda iyagu ay sameeyeen dembigay sameeyeen culayska ka dhashay wala iyagaa xambaari wa afqaalan culeysyana way xambaari maca afqaalihim culaysyaday iyagu galeen la jirankooda oo kuwaasina waa kuway baadiyeeyeen culayskii ka yimid iyo dunuubtii ka dhalatay ayadana way xambaari doonaan walayus'alunna walle waa la weydiino waa la weydiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada camaa shay xaggii kaanuu ay ahayn yaftanuuna kuwa been abuurto waxay beenta ay sheegayaan iyo masabidkay samaynayaan waa lagala xisaabtami doonaa maalinta qiyaamada wey macna walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caama halkaasi marka imtixaanaadka waxyaalaha laysku imtixaano iyo baa laga soo warramay halkanna dadkii la imtixaanay oo ay rususha ugu horeeyaan iyo imtixaankii la mariyey say uga baxeen baa layna siinaya ilaan adiga haddii imtixaan lagu geliyo oo imtixaankana horay loo soo geli jiray dadkii soo geli jiray say ahaayeenna laguu sheego waxaa kuu soo baxaysa yani duruus badan iyo tafaasiil badan baad helaysa imtixaankan waxaa kuu soo baxaya jidkaad kaga bixinay rusushiibaa marka laynoo gelayaa taariikhdoodii iyo siiradoodii say ahaan jirin see loo imtixaanay say uga baxeen maxay dhib kala kulmeen gaalada maxaa loo geystay tii baa laynooga warramaya macna si aan ugu dayanno khaasatan rasuulkeenna oo qur-aanku ku degayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaana xaalad adag oo dhibaato ah ku jiray si uu ugu tasliye qaato oo tacsii ahaan baa looga dhigaya nabiga salawatu rabbi wasalamu caleyh walaqad arsalnaa xaqiiqiya waan dirnay nuuxa nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii xaggoodaan u dirnay fa labisa markaasuu nagaaday fiihim dhexdooda alfa sanatin kun sano ayuu dhexdooda ku nagaaday ilaa khamsiina konton mooye caaman oo sano fa akhadahum waxaa qabtay aduufaanu duufaankii baa qabtay walxaal hum iyagu daalimuuna kuwa daalimiina ay yihiin fa anjaynaahu waan badbaadinay nuux iyo wa asxaaba asafiinati doonta asxaabteedii wa jacalnaaha doontii waxaan kay dhignay aayatan calaamo lagu cibro qaato ayaanu lilcaalamiina uunka iyo makhluuqaadka uga dhignay nabiyullaahi nuux oo macnaha waxa weeye rasuulkii qowm gaalaah loo diray ugu horreeya ayaa qisadiisa lagu bilaabay qowmkiisaa loo diray kun sano oo konton dhiman ayuu dhex joogay waa sagaal boqol iyo konton sano wey waa cimri dheeraayeen dadkaas muddadaasuu dhex joogay oo dhexdooda dhawaaqay natiijada ka soo baxday mataqaana waa kan soo marnay wamaa aamana macahu ilaa qaliil sagaal boqol iyo konton sano kun sano oo konton dhiman natiijadeedu waxay noqotay dad yar oo reerkiisa unbaa rumeeyey nebi maxamedow nebi nuux baa muddadaa dheer dhibkaa lagu hayay adiga waktigaagu waaba gaaban yahay oo waa yar yahay hadda dhibkaa waa lasoo wada mari jiray adkaysaa laleeyahay dhibkani rusushu soo wada martay muddadoodu kaa dheeray ayaa haddana dhibaatada lagu han jiray markay beeniyeenna waxaa qabtay duufaankiibaa qabtay waa biyihii biyihii lagu halaagay iyagoo daalimiin ah waxaanu badbaadinay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala nuux baanu badbaadinay iyo dadkii doonta saarnaa doontiina waxaan ka dhignay astaan lagu calaama lagu cibro qaato uunka iyo makhluuqaan uga dhignay buu rabbi yihi subxana wa tacala shay lagu cibro qaato taariikhda markaad dib u eegto iyo nebi nuux qowmkiisii sida loo halaagay doontaasi wixii mawjado iyo biyo ka kormaray wixii dhulka dushiisa saarnaa oo dhan doontaasi sida loogu badbaaday ilaahay ugu badbaadiyey iyo siday baaqiga u ahaydoo ilaa wakti dambay soo gaadhay wuxuu leeyahay qataada oo ka mida taabiciinta ka mid a wuxuu leeyahay baqiyat ilaa awali bica doontaasi way taallay buu leeyahay ilaa nebi maxamed soo saaridiisii way taallay buu leeyahay marka shay cibro ah oo lagu cibro qaatay ah sida macnaha ilahi subxana wataala dadkii ugu badbaadiye macnaha marka taasi waa astaan adiga haddii sagaal boqol iyo konton sano nebi nuux la dhibahayay dhib nooc walbana loo geystay cimrigaaguba waxaa laga yaabaa inta lagu dhibaya ama waa soddon sano ama waa afartan sano ama way ka yartahay sooma ya soo inaad adkaysato maa ku dayo wey nebi nuux alayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam walaqad arsalnaa xaqiiqean waan dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qawmi qowmkiisa ayaan u dirnay falabitha markaasuu nagaaday fiihim dhexdooda alfa sanatin kun sano ayuu dhexdooda ku nagaaday ilaa hamsiina konton mooye caaman oo sano fa akhadahum waxaa qabtay atuufaanu duufaantii baa qabatay waa biyihii wey walxaal hum iyagu aalimuuna kuwa aalimiina iyagoo gaalo ah ayay duufaantii qabatay fa anjaynaahu waanu badbaadina nuux iyo wa asxaaba safiinati doonta asxaabteedii wajacalnaaha waxaan ka yeelnay doontii aayatan aayad lagu cibro qaato calaamo lagu cibro qaataanu ka dhignay lilcaalamiina uunka ayaanu uga dhignay ama taasoo lilcaalamiina uunka usugnaatay wa ibraahiima ibraahimna bal ka sheeke id waqti qaala uu yidhi liqowmi qowmkiisa markuu ku yidhi ucbudu llaha alla caabuda oo wattaquuhu iska jira dalikum kiina ayaa khayrun khayr badan lakum idinka in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya inamaa tacbuduuna waxaaduun caabudaysaan min duuni illahi alla ka sokow awthaanan asnaam wa takhluquuna waxaad abuuranaysaan ifkan been ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla ka sokow laa yamlikuuna ma milkiyi karaan lakum idinka risqan wax risqiya idinma mulkin karaan ee fabtaquu raadiya cinda allahi ilahay agtiisa alrisqa risqiga ka raadiya wacbuduuhu caabuda isaga keligii washkuruu ku shukriya lahu isaga ilayhi xaggiisa turjacuuna laydin celinaya nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ka sheekee baa leeyahay nabiga sal lay slam oo u sheeg ummadaadiiyo dadkaaga markii uu ku yidhi qowmkiisa war alle keligii caabuda iskana jira cadaabkiisa saasaa idin khayr badan haddaad wax garanaysaan waxaad caabudaysaane waa uun asnaam waa dhagaxyaanuunaad samayseen ood idinku qorteen intaa kama badna magaca ilaahayd u samayseenna waa uun been abuurad watakhluquuna ifkan ha been baad abuuraysaan waxaan jirin oo xaqiiqada aad ka gedinaysaan ayaad abuuraysaan oo samaynaysaan dhagax halkaa yaalla haddaad magac ilaah u bixiso sifaadkii ilaah lahaan jiray miyuu yeelanaya saas derbigaa haddaad maxamed u bixiso ma maxamed buu noqonaya ha in ma hiya ilaa asmaaun samaytumuuha waa magacyo un ay bixiyeen laakiin meesha ilah wixii lagu aqoon jiray ma yaal watakhluquuna ifkan been baad abuuranaysaan been abuuradaan waxba ka jirin kuwa aada caabudaysaani alla kasakow wax risqiya idinma hayaan wax risqiya idinma hayaan roob ma keenaan daaq ma soo saaraan beer ma soo saaraan yacni waxa weeyaan idinma gooyaan idinma falaan idinma kariyaan wax alla waxay risqigiina gacan ku leeyihiin ma jirto mar hadday sidaa tahay alla agtiisa risqi ka raadiya isaga keligiina caabuda kuna shukriya u mahad celiya isaga keligii baa idin maamulayay xaggiisaadna u noqon doontaan markaad adduunyadan dhaaftaan saas man marka waxaan laysku lagu mashquulsan yahay oo dhan ee bini aadamku ku lumay waxba meesha kuma hayaan walaa yani midka qoraxda caabuday bayna qoraxda wax u haynin midka dayaxa caabuday bayna dayaxu wax u haynin risqi uma hayo soma midka malaa'igta caabuday bayna malaa'igtu risqi u haynin midka rususha caabuday bayna rusushu risqi u haynin midka awliyada iyo qubuurta kuwa ku jira caabudaya dul fadhiyayna risqi u haynin wax risqi haya ma jire allah keligii risqi u raadsada kadibna isaga keligii caabuda oo ku shukriya meel kale hala aadin risqiga wey macnaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam saasuu leeyay wa ibraahiima ibraahim ka sheekee id waqti qaala uu yidhi liqowmi qowmkiisii markuu ku yidhi ucbudu llaha alla caabuda wattaquuhu iska jira alle cadaabkiisa iska jira dalikum kiina ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya haddaad wax garanaysaan waxog tihiin inamaa tacbuduuna waxaaduna caabudaysaan min duuni illahi alla ka sokow awthaanan asnaamun baad caabudaysaan wax kale meesha kuma haysaan waa dhagaxyaan aad samayseen watakhluquuna waxaad abuuranaysaan ifka watakhluquuna waxaad abuuraysaan ifkan been baad abuuraysaan markaad ilaahye u bixiseen oo magacaa u bixiseen waa been ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla ka sokow laa yamlikuuna ma milkin ma milkiyayaan ma milkin karaan oo ma hayaan lakum idinka risqan risqi idinma mulkin karaan idinma siin karaan ee fabtaquu raadiya cinda allahi ilaa agtii arrisqa risqiga ka raadiya wacbuduuhu keligii caabuda oo washkuruu ku shukriya lahu isaga ku shukriya ilayhi xaggiisa turjacuuna laydin celinaya adduunkana isagaa idin maamulaya aakharana isagunbaad maxkamadiisa unoqonaysaan xaggee buu idinka soo galay marka cid kaloo la caabuda saas way macana wain tukadibuu faqad kadaba umamun min qablikum halkan laga bilaabo ilaa laga gaadho famaa kaana jawaaba qawmihi ilaa aayaddaa laga gaadho hadalkaas bay culimmadu laba isugu khilaafsan yihin hadalka u dhexeeya aayadda laga bilaabo ilaa laga gaadho famaa kaana jawaaba qawmihi qaar waxay leeyihiin hadalkan oo dhan wuxuu raacsan yahay hadalkii nebi ibraahim hadalkii nebi ibraahim ayuu raacsan yahayoo qowmkiisii buu hadalladan u jeediyey ra'yigaana waa ra'yiga ibnu rajaxa iyo ibnu kathiir caleyh raxmatullah waana sida runtii siyaaqu inuu israaca ku fiican yahay qolyana waxay leeyihiin qataada iyo ibnu jariir iyo waxay leeyihiin wain tukadibuu faqad kadaba umamun min qablikum hadalkaasi waa nebi maxamed iyo ummadiisii baa lasoo dhexgeliyey intaan qisadii nebi ibraahim la dhammaynin aayadahana lasoo dhexgeliyey lagaga waramayo nebiga iyo ummadiisa nebi maxamed iyo ummadiisa markii arrintoodii laga waramay ayaa qisadii nebi ibraahim dib loogu noqday oo la yidhi famaa kaana jawaaba qawmihi aayadahani marka waxay noqonayaan ictiraad hadal soo dhex galay qisadii nebi ibraahim bay noqonayaan markii ra'yigaa la maro wey sida fiicani marka waxa weeye inaan ku wadno hadalkan oo dhan inuu ibraahim leeyahay oo hadalkii soo socday iyo kadib ka imaan doono maadaama isagu uu leeyahay hadalkan dhexda ku jirana isagii baa laho u jeediyey qowmkiisii saa in la yidhahda fiican macnaha ayb wain tukadibuu haddaad beenisaan qowmkaygiiyo nebi ibraahim baa la hadlaya qowmkiisii wain tukadibuu haddaad beenisaan faqad kadaba xaqiiqiya waxaa beeniyey umamnu ummado oo min qablikum hortiin ah wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisana ma ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooye almubiinu oo cad awalam yarow miyayna arkaynin kayfa sida kayfa sidee buu yubdiu llahu alla uu u bilaabaya alkhalqa abuurka uma kadibna yuciiduhu wuu soo celinaya ina dalika arrinkaas cala allahi alla korkiisa yasiirun mid fudud wey qul waxaad dhadaa nebigu siiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa fanduruu fiiriya kayfa sidee buu badaa u bilaabay alle alkhalqa makhluuqa u bilaabay uma kadibna allahu alle yunshiu wuu abuuraa yunshiu wuu abuuraa annash'ata abuuristii uma kadibna allahu alle yunshiu wuu abuuri annash'ata abuuristii alaakhirata ee dambaysay ina allaha allana calaa kulli shayin wax walba korkiisa qadiirun kii awooda wey yucadibu alla wuu cadaabaa man yashaau ciduu doono wayarxamu wuu u naxariistaa man yashaau ciduu doonana wuu u naxariistaa wa ilayhi xaggiisana tuqlabuuna la idin gedinaya war haddaad ii beenisaan nabiyullahi ibraahim baa odhanaya haddaad ii beenisaan ummado idinka idinka horreeya baa rusushoodii beeniyey anigana uun rasul rasuul la beeniya uguma horreynin idinkuna ummad rasuulkoodii diidda uguma horraysaan rasuulna sidiisaba xilka saarani waa inuu si cad u gaadhsiiyo fariintii loo soo dhiibay xilkiisii inuu dadka soo gaadhsiiyo intaa unbaa saaran miyaynan arkaynin buu leeyahay sida ilaahay uu u bilaabay khalqiga makhluuqa u bilaabay haddana uu u soo celinayo bal qudradan iyo awooddan meesha ka muuqata fiir khalqigan wada cajabta badan allah baa abuuristooda bilaabay hadduu bilaabayna wuu soo celin doonaa bilaabistii hore mar hadduu awooday soo celintuna way ka fududahay saas way ka fududahay marka allah subxaana wa tacaala tuma yuciiduhu arrintuna ilaahay kumaba adko oo bilaabistiina waa u fududayd soo celintuna ilahay waa u fududahay subxana wa tacaala waxaa la yidhi bal socda waxaad ku tidhaahdaa socda oo dhulka dhexdiisa socda waxaad fiirisaan sida ilaahay uu makhluuqa u abuuray bal u fiirso maalin walba waxbaa cusub maalin walba makhluuq cusub iyo abuur cusub iyo mid la dilayo iyo mid la noolaynayo iyo wax la kala bedelayo iyo mid kursiga laga qaadayo iyo mid kursiga la saarayo caalam baa maalin walba rogmayo oo midbaa abuurmayo midbaa samaysmaya bal allah subxaana wa tacaala siduu wax u maamulaya fi maamulkiisiibaa idiin muuqda isagii idiinma muuqdo laakiin maxaa idiin muuqda waxaa idiin muuqda falalkiisii iyo abuurkiisii iyo yani wuxuu samaynayay baad maalin walba arkaysaan maalin walba taasaa idin muuqata macna uma allahu yunshiu nash'ata alaakhirata maadaama uu waxan kala gedinayo oo makhluuqa uu abuurayo abuurkii joogto uu yahay maalinta dambana aakhare abuuris labaad inuu abuuri mashaki baa idinkaga jira uma allahu yunshiu nash'ata alaakhirata abuurista dambe aakharo iyo isu soo celintu waa uun taasoo kaleeto un haddii maanta uu abuuray berri markuu dhintana wuu soo celin karaa saa u kala qiyaas qaata wey macnaha allana subxaana wa tacaala wax kasta wuu awoodaa isagaa khalqigiisa ku tasarufo cidduu doonana wuu cadaabi cidduu doonana wuu u naxariisan xaggiisaana laydiin gadinaya ood u laabanaysaan wey macnaha wain tukadibuu haddaad beenisaan faqad kadaba waxaa beeniyey umamun ummado oo min qablikum hortiin ahaa wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisana ma ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooye almubiinu oo cad gaadhsiin cad si cad inuu wixii u qeexo ayaa umaa dushiisa oo saaran wey macnaha awalam yarow miyayna arkaynin kayfa sidee buu yubdi'u allahu alla uu u bilaabaya alkhalqa makhluuqa uu u bilaabaya abuurka siduu u bilaabaya miyaynan arkaynin waa cajiib yani maalan waxaad arkaysaa ilmo dhalanayaad arkaysaa biyo intuu aabba meel ku shubo meeshii muddo ku jiray oo haddana waxoogaa markuu joogo oon bini aadan hindhisahayo ooyahayo ordaya ka soo baxayo waa cajiib sooma waxaad arkaysaa dhulkii oo abaar ah roob baa da'aya dhibic baa da'aysa markiiba waxaad arkaysaa daaq iyo doob iyo geedo iyo ubax iyo caleen iyo wax cajab badan xayawaanaadkii iyo makhluuqaadkii waa sidaas siduu u abuurayo uma kadibna yuciiduhu alla wuu soo celin subxana wa tacala markay baaba-aan khalqigani dib buu usoo celin doonaa ayib ina dalika arrinkaasina cala allahi alla korkiisa yasiirun midkii fudud wey qul waxaa dhabaa siiruu socda fi lardi wa dhulka dhexdiisa socda war waxyahow indhe xidhan ha uun indhe xidhnaanine dhulka socda oo mara oo u fiirsada ilahay aayaadkiisa subxana wa tacala awoodda rabbi baa kuu soo bixi markaad intaad dhulka marto aada makhluuqaadkan u fiirsato awood baahira oon caadi ahayn inay ka dambaysaan kusoo baxayso macnaha unduruu bal qusiiruu socda fi lardi oo fanduruu fiiriya kayfa sideebuu bada'a u abu alla u bilaabay alkhalqa abuurka u bilaabay makhluuqa seebuu abuurkooda u bilaabay bal fiiriya uma kadibna allahu alle yunshi'u wuu abuuri annash'ata abuurista alaakhirata ee dambaysa abuurista dambe ee aakharana saa unbuu iyadana u abuuri doonaa awooddeeda u leeyahay maxaa yeelay ina allaha alle calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun kii awoodo wey oo ilaahay ma waxbaa caajis gelin karay ma wuxuusan keri karin baa jira abuuristii hore wuu awooday soo celintuna waa uu la mid bal waa ka fududahay inaga marka laynoo fiiriyo aad bay uga fududahay yucadibu wuu cadaabaa alla subxaana wa tacaala man yashaau cidduu doonuu cadaabaa waa ciddii cadaab mudatay mashiicada ilaahay waxay ku dureersataa inuu cadaabo ciddii cadaabka mudatay wayarxamu wuu u naxariistaa allah subxaana wa tacaala man yashaau cidduu doonana wuu u naxariistaa oo khalqigiisa ka mid a fadligiisa wey wa ilayhi alla xaggiisaana tuqlabuuna laydin gedin oo laydin celinaya adduunkan hadda aada joogtaan markaad dhaaftaan xaggeed u noqonaysa masaa unbaad ku baaba'aysaan oo arrintu ku gabagaboobay maya waad laabanaysaanoo isagii baad u tegaysaan oo maxkamadiisaad fuulaysaan isagaa idin xukumi doona way macna ayib marka isjiro wamaa antum idinku ma tihidin bimucjiziina kuwa caajiz gelinaya alla fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaa'i iyo cirka dhexdiisa toona wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illaahi alla ka sokow min waliyin mid arrimihiinna qabta walaa nasiirin iyo mid hiiliya toona mid idiin hiiliya toona ma helaysaan wladiina kuwa kafaruu kufriye biaayaati illahi ilaahay aayadihiisa ku kufriyey wa liqaa'ihi iyo alla la kulankiisa ulaa'ika kuwaasiyo isuu way quusteen min raxmatii naxariistayday ka quusteen wa ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya ilaahay subxaana wa tacaala dhul iyo cirtoona kaga fakan maysaan xoog iyo xeelatoona kuma fakan kartaan taasi waa mid ta labaad haddii ilaahay tiisu idinku timaadana nin taladiina cid taladiina gacanta intay ku qabato wax idiin tarta heli maysaan cid idintay idiin soo gurmato idiin hiilisana heli maysaan saas maalinta ilahay tiisu idinku timaado subxana wa tacala kuwii gaaloobay ee ilaahay aayadihiisa ku kufriyey la kulanka ilaahay aakharana diiday aayadihii ilaahay soo dhiibayna way diideen aakharo kulankeedana way diideenoo way ku kufriyeen kuwaasi rabbi wuxuu yidhi naxariistayda waa ka quusteen macnaha maxaa laga wadaa waxba kumale wey naxariis ilaahay waxaa wax ku leh ninkii allahna rumaysan aayadihiisana rumeeya aakharana isu diyaariya kaasaa naxariista ilaahay wax ka mudan amaa kuwa aayaadka ilaahayna diiday aakhare iyo kulankeedana diiday una diyaargaroobin naxariis ilaahay waxba kuma ay laha qaybna kuma le macnaha waa quusteen kuwaas cadaab xanuujiyay leeyihin wamaa antum idinkuma tihdin bimucjiziina kuwa caajisgelinaya fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa ilaahay ku caajisgelinaya ma tihdin maxaa laga wadaa caajisgelinta yani ka fakan kara wey ilan ruuxa waxaad caajisgelisay marka aad xoog ama xeelad u sheegato oo uu waxba kaa qaban kari waayo waad caajisgelisay yani xoog baad u sheegatay wey ilahay miyaad xoog u sheegan karta fil ardi walaa fi samaa hoos iyo kortoona cid iyo dhultoona meella kagama fakan kartaan wamaa lakum idinma sugnaanin min duuni illahi alla kasakow min waliyin mid arrimihiina qabta mid arrimahaaga qabta oo wax ka qabtaa walaa nasiirin iyo hiiliyo toona idiin hiiliyo idiinsoo gurmada waladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati illahi ilaahay aayadihiisa ku kufriyey wa liqaa'ihi iyo alla la kulankiisa aakharo ulaa'ika kuwaas iyo isuu way quusteen min raxmatii naxariistaydii bay ka quusteenoo waxba kumale way wa ulaa'ika kuwaa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya hadalkaasi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu qowmkiisa u jeediyey jawaabtoodu maxay noqotay waata famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisa jawaabtoodii ma noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye iqtuluuhu dila aw amase xariquuhu guba faanjaahu allahu ilaahay baa badbaadiyey min annaari naartiibuu ka badbaadiyey ibraahim ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan tahay yu'minuuna oo rumaynay wa qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim inama ittakhadtum waxaad uun samaysateen min duuni illaahi alla kasakow awthaanan asnaam baad samaysateen mawaddata baynikum maxaad u samaysateen mawaddata baynikum kalgacayl dhexdiinna a darteed kalgacayl idinka dhexeeya dartii baad asnaamta u samaysateen fi lxayaati dunyaa adduunyada nolosheeda dhexdeed uma kadibna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yakfuru wuu kufrini bacdukum qaarkiin bibacdin qaarka kaluu ku kufrin wayalcanu wuu lacnadi bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kaluu lacnadi wa ma'waakum hoyaadkiinuna annaaru naar weeye wamaa lakum idinma sugnaanin min naasiriina kuwa idin hiliya jawaabtoodu waxay noqotay wixii xikmad iyo caqli celin iyo naseexo iyo tala bixin uu rasuulku jeedinayay jawaabtii ka bixiyeen waxay noqotay inay yidhaahdaan laba mid ama ninka hala dilo ama hala gubo labadaas mid ha lagu sameeyo oo qutuluuhu aw xariquuh waa kuwii marka dabka shiday go-aan waxay ku gaadheen inay dabku gubaan oy dabku tuuraan dabkii waa kuwa shiday saan soo marnay dabkii markay shideen oy diyaariyeen isagii intay xidhxidheen bay ku tuureen allah subxaana wa tacaala baa dabka ka badbaadiyey faanjaahu allahu min annaar kan soo marnay qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim amar baa la siiyey dabkii inta ay hurinayeen hal mar buu ilahay amar siiyey subxana wa tacala qabow noqo baa layidhi ibraahimna ha kaa nabad galo ma taaban kartid baa layidhi khalaas rabbi subxaana wa tacaala marka meeshaasuu ku fashiliyo fajacalnaa hum lakhtariin ayagaa waxay noqdeen kuwii khasaaraha badnaa maxaa yeele intaa waxay diyaarinayeen oy qabanqaabinayeen oo isku dubaridayeen natiijo waa ka gaari maayo waa ku khasaareen sooma saas mana arrintaa waxaa ku sugan aayado iyo astaamo lagu cibro qaato dad ilaahay rumaynayay ugu sugantah bal sida laysugu tegay nebi ibraahim dadaalkuu bixiyey iyo sida laysugu tegay iyo dhibka loo geysan rabay iyo sida ilaahay u badbaadiyey soo aayad weyn ma saasuu ilaahay awliyadiisa u badbaadiyay subxana wa tacala qabsado saas daraaddeed ilaahay baa kula jire dhibka ku haystana natiijo fiican baad ku dambayna sidaa ibraahiime laakiin adkaysigii ibraahim ha lagaa helo soo saas ma imtixaankan aad ku jirtaay adkaysigii ibraahim la imow natiijadu waxay noqon doontaa inuu ilaahay kaa saaro libtiiyo guushuna kugu dambaysa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam hadaladii uu ku yidhi baa dib loogu laabtayo wuxuu yidhi inama ittakhadtum min duuni illahi awthaanan war tolkayow waxan aad samaysateen alla kasako waanu asnaam wax kale ma ah maxay u samaysteen mawaddata baynikum kalgacaylo dhexdiinna a darteed inaad isku jeclaataan inaad isku jeclaataan macnaha asnaamtani waxay matalayaan waa ramsigii diiniga ahaa yacni waa calaamadii iyo astaantii diiniga ahayd ee bulshada midaynaysay wey laisku jeclaanayo waxaad u samaysataan inaad isku jeclaataan ood isku wadataan ood ku midowdaan oo aad isku kaashataan saasaad u samaysateen ilaahiyadan haddayna wada caabudi lahayn waxaa imaan lahayd soo inay iskhilaafaan maaha oo ninba dhinac u dhaqaaqo oo markaa laysnaco oo iska hor yimaadaan asnaamtan waxaan u haysanaa marka waxa weeyaan inaan iswadawadno isjeclaanno kalgacayl inaga dhexeeyo wada caabudno ibraahim raacitaankiisuna wuxuu keenayaa inuu bulshadii isku diro qaar tawxiidka qaarnaan qaarna asnaamtii ku hadhaan layska hor yimaado yani waxa wey layshardiyo laba kooxood la noqdo bulshadii kala jabto waxaasaa imaanaya colaad iyo balaayu inoo horseedaya maxay asnaamta u samaysteen mawadata baynikum inay isku jeclaadaan saas maana war halla haysta wey yaan laga tegin haddii kale soo maaha way yani colaad baa dhici doonta waynu isqabsan waynu qaybsami mawadata baynikum marka kalgacaylka iyaga ka dhexday isku duubni daraaddeed bay yaad u samaysateen buu le maanaa adduunyadan dhexdeeda inaad isku duubnaataanood isjeclaataan daraaddeed baad u samaysateen laakiin isjacaylkaasi ma sii jiray maalinta qiyaamada qaarkiin qaarka kale wuu ku kufrin doonaa idinkaa isdiidi doona qaarkiin qaarka kale wuu inkiri doonaa oo wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan maadan maanan maadan ila soconin marka macnaa waxa weeyaan soo marna waana islacnadi doontaanoo sidaad adduunka isu jeceshiin jacaylkaasi nacayb buu isu bedeli doonaa markaasaad lacnad dusha iskaga tuuri doontaan wayalcanu bacdukum bacdaa kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha waa nagii soo marna qolo markay cadaabka ku hormarto kuwii mabla mabda ahaa adduunka bay lacnadayaan bala idinku dhacda bay leeyihin bala idinku dhacda habaar idinku dhac oo lacnada idinku dhacda bay leeyihin waa kuwii shalayta isjeclaaway durbaanka isla garaacanayo sacabka isla wadayoo yani iskaashanahayo dagaalka safkaga wada jirayoo wax walba isu hurayay maanta waxa weeye dagaal baa ka dhexeeya waa is inkirayaan ayib yani alakhillaau yawmaidin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin dadkii saaxiibadaha adduunka saaxiibada ku ahaa maanta cadow bay isu yihiin oo aakhara la joogo kuwii iimaanka iyo alla kacabsiga ku walaaloobay mooye oo kuwaasi saaxiibnimadii iyo walaabnimadii adduunka iyo kalgacaylkii aakharana waa sii jiraya isagu ma go-ayo qoladii kale laakiin waa isbedelaya macnaha hoyga ay gelayaan iyo meesha ayay ku xaroon doonaanna waa naar cid u hiilisana ma ay helayaan saas way macnaha famaa kaana ma ahaanin jawaaba qawmihi nebi ibraahim qowmkiisa jawaabtoodii ma noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye uqtuluuhu dila aw amase xariquuhu guba waa saas xujo ilan kagama jawaabi karaanoo kuma hor istaagi karaan waa un inay awood isticmaalaan faanjaahu llahu alle ayaa badbaadiyo samata bixiyey min annaari naartiibuu ka samata bixiyey ibraahim ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayaatin baa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan tahay yu'minuuna oo rumaynay wa qaala wuxuu ihi nabi ibraahim inama ittakhadtum waxaad uun samaysateen min duuni illahi alla ka sokow awthaanan sanamyaal umaad samaysateen maxaad u samaysateen mawaddata baynikum dhexdiinna kalgacaylo ah darteed kalgacaylo dhexdiinna ah darteed iyo isjacayl dartii inaad isjeclaataan daraaddeed baad u samaysateen filxayaati noloshii dhexdeeda inaad isjeclaataan addunyaa ee liidatay noloshan xun inaad isku jeclaataan daraaddeed baad u samaysateen uma kadibna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yakfuru wuu kufrini bacdukum qaarkiin bibacdin qaarka kale ku kufrinay wayalcanu wuu lacnadayaa bacdukum qaarka kale bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kulu lacnadaya intii isku mabda ahayd adduunyadaba iyaga maalinkaa islacnadaya macna saas wa ma'waakum hooyaadkiina makaanu hooyaadkiina iyo meeshaad gelaysaana annaaru naar wey wamaa lakum idinma sugnaanin min naasiriina kuwa idin hiiliya cid idin hiiliso cadaabka wax idinka qabanna ma ay jirto wey macna faamana lahu luut faamana waxaa rumeeyey lahu ibraahim waxaa u rumeeyey luutun luut baa u rumeeyey wa qaala wuxuuna yidhi innii qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim innii anigu muhaajirun midkii hijiroon baan ahay ilaa rabbii rabbigay xaggiisa mid hijiroon ayaan ahay innahu isagu huwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka alxakiimu ee falsan ah wawahabnaa waan hibaynay lahu ibraahim waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq wa yacquuba iyo yacquub wajacalnaa waxaan yeelnay fii duriyatihi caruurtiisa iyo ubadkiisa dhexdooda waxaan yeelnay annubuwata nebinimadii walkitaaba iyo kutubtii la soo dejinayay wa aataynaahu waxaanu siinay ibraahim ajrahu ajirkiisii baanu siinay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wa inahu isagu fi laakhirati aakhara dhexdeedana la min asaalixiina kuwa suusuubane fiifiican buu ka mid yahay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam qowmkiisii waxaa ka rumeeyey luut luut qaraabay ahaayeen markaasi nebi ibraahim dadkii rumeeyey buu ahaa gadaal dambe ayaa la diriyo reer saduum loo dirayaa sham nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi waan hijroonayaayo dadkan dadaan la joogi kara maaha meeshii nebi ibraahim laga soo saaray ciraaq bay ahayd ciraaq buu meesha laga soo saaray halkaa wey meesha uu u hijroonayay uu aadayana waa waa ardu shaam baytlmaqdis iyo ardu shaam halkaasuu u hijroonaya meeshaasaan aadiyoo halkan ilaahay subxaana wa tacaala lagula dagaalamay iyo diintiisii waa ka tegayaa meeshaasaan iska aadaya macnaha rabbigay subxaana wa tacaala isagaa casiizo arrimihiisa u adag xakiim ah oo waxyaabaha dhacayo oo dhan xikmad buu rabbi subxana wa tacaala ka leeyay markuu ka tegey oo tolkiisii iyo dadkii uu ka dhashay ilaahay dartii uga tegey allah dartii markuu u faaruqay baa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ugu bedelay dadkuu ka tegey kuwa ka fiican rabbi wuxuu yidhi wawahabna lahu isxaaqa wayacquub caruur baa la siiyey marka caruur ma lahayn isxaaq iyo yacquub baa laysugu daray isxaaq waa wiilkiisii yacquubna awow buu u yahay yacquubna awow buu u yahay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam labadaasaa la siiyey waa kan soo marnay falama اctazlahum wma yacbuduuna min duni illah wahabna lahu isxaaqa wayacquuba wakula jacalna nabiya markuu ka fogaaday oo ilaahay dartii uga dhexbaxay baa ilaahay akhyaartan siiye subxana wa tacala caruur war wanaagsan iyo mujtamac wanaagsan buu ilaahay ugu deeqay isxaaq iyo yacquub waxaanu yeelnay bu rabbilahi subxana wa tacaala caruurtiisii ubadkiisa dhexdoodana nebinimadii iyo kutubtii baanu yeelnay waa abaalgud labaad wey wixii nebi ibraahim ka dambeeyey oo rasuuloo ilaahay soo diray wuxuu uun ahaa ubadkii nebi ibraahim bay ahaayeen isaga markii laga soo bilaabo wixii rusul ka dambaysay isagay ku abtirsanaan waa ubadkiisa kutubtii la soo dhiibhayeyna ubadkiisa unbaa loo soo dhiibay haddaad ambiyaau bani israa'iila fiiriso reer bani israiil nebiyadii loo soo diray nebi yacquub isxaaq markaad ka bilowdo yacquub buu dhalay yacquub waxaa ka farcamay nebiyadii reer bani israa'iil oo dhan baa ka farcamay soo ibraahim kuma abtirsadaan marka dhanka kale ismaaciil buu dhalay nebi maxamed sal alay waslam oo rususha ugu dambeeyey isaguna wuxuu ku abtirsadaa nebi ismaaciil buu ku abtirsadaa ibraahim gala bal adugu waxaad soo heshaa rasuul nebi ibraahim ka dambeeyey oon isaga ku abtirsanin oo ubadkiisa aan ahayn kutubtii oo dhan rusushii oo dhan isagaa la marin haya oo sababtu maxay tahay ilaahay dartii subxaana wa tacaala buu naftiisa u huray soo ma jidhkiisii ilaahay dartii buu dab ugu ogolaaday xoolihiisii waa nagii soo marnay oo martidii buu siiyey soo maartaan wiilkiisii waan u tegi doonaayo ilaahay dartii buu u gawrici gaadhay oo gawrac markii la yidhi allah dartii haddaad u go'do sharafkaasaan ku dambaynaya wax alla wixii isaga ka dambeeyey abaalgud waxaa looga dhigay kutubta iyo rusushaba ubadkiisa in laga dhigo ta kale rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala ajarkiisii baan adduunyada dhexeeda ku siinay ajirka lagu siiye muxuu ajirka lagu siiye waxaa ka mid a magaca wanaagsan ammaan iyo magac wanaagsan iyo duco innaga waa inaga aragtay ummadeenna salaad kastoon tukanayno waa inaga macnaha waxa weeye kamaa sallayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiima baynu ku haynaa waa ammaanaynaa an ittabic millata ibraahiima layi nebi maxamed sal alay slam diintii nebi ibraahim raac kuwaa kale haddaad fiirisa yahuudda iyo nasaarada iyo xataa iyagoo qaldan nebiyullaahi ibraahim agtooda waa ka ammaanay ammaanta iyo magacaasi waa bishaaro loosoo abaalgud loo soo dadejiyey wey ma intaa keliya abaalgudkiisa maye aakharana kuwa saalixiinta buu ka mid yahay saas muxuu ku helay waxaas wuxuu ku helay ilaahay baa u qadaray laakiin ilaahay buu subxaanahu watacaala u go-ay nebi ibraahim wixii dhibay soo gaadhayna ilaahay dartii buu kusoo gaadhay adiga dhibka ilaahay dartii kugu soo gaadhaya u adkayso abaalgud degdeg ah oo adduuniya aakharaba waad gaadhi biidn illahi tabaraka wa tacala laakiin haddaad jilicsanaatood cararto oo aada hooskaaga ka dido hadda ag maxaad gaadhi maxaad gaadhi markii cagta dhulka lagugu dhuftaba haddaad sii carartood oo tidhaahda meeshanaa la soo marhayay halkanaa la iska qabanhayay iyo masaajidii macnaha waxa weeyaan kaamerooyin baa ku wada rakiban iyo maxaa ku rakiban meel gaadhi maysa saas wey macnaha marka waxaa layna barayaa sabirka iyo adkaysiga iyo natiijadu leeyahay baa layna baraya waxaan masaa'ibtan iyo dhibkan laysu geynayana wax soo jiri jiray buu ah kuguma bilaabnin adiga laakiin maxaa la rabaa mawqifkii akhyaartii rusushu istaagi jireen halkaa istaag ha ka dhaqaaq tii ilahi ha kugu timaado subxana watacala taasaa layna baraya maana ayib fa aamana waxaa rumeeyey lahu ibraahim waxaa u rumeeyey luutun luut baa u rumeeyey oo raacay wa qaala wuxuuna yidhi nabi ibraahim ka dhig innii anigu muhaajirun baanaa mid hijroonayo ilaa rabbii rabbigay xaggiisaan u hijroonaya waa meeshii ilahay uu idmay oo sham inahu isagu huwa isagu alcasiizu midka qaalibkaa weeye alxakiimu ee falsan shay walba xikmad buu ka leeyay waxay la mid tahay hijradii nabigeena sal lay slam rusushu meesha haddii lagu dhibo waa ka hijroodaan laakiin idan ilahay bay ku hijroodaan idan ilahay nebi maxamedba meeshuu ku dhashay oo maka waa kii ka hijrooday madiinana uu hijrooday amarna waxaa lagu siiyey inuu isagoo xaj u socdo ama cumro u socdo mooye inuusan dib dambe usoo degin maka usoo degin xataa iyadoo dhulka ilahay ugu khayr badnayd oo uu nebigu qabsadoo furto gaalnimadii laga dahiray iyo shirkigii isaga iyo muhaajiriintii saxaabadaee ka hijroodayba waxaa amar lagu siiyey xataa hadday safar ku yimaadaan saddex beri ka badan inaysan joogi karin limaada lianna shay aad ilaahay dartii uga tagtay laguma soo noqdo qaacidadu waa saa soo ilaahay dartii ugamaadan tegin ha ku noqon qaar badan hadda waxaad arkaysaa maraykanka ilahay dartii baan uga soo hijrooday kuleh berrina meesha uu ku noqonayo soleya ma kaalada ilaahay dartii baan uga soo guuray berrina waxoogaa markuu yaro gaajoodo meeshii buu ku carari islaantii hadday foolato wuxuu kuleeyahay maraykankan kaga soo dhalinaya oo meeshaasaa kuma dhali karo saas mana waxaad ilaahay dartii uga hijrootay laguma noqo saas mana ayb wawahabnaa waanu hibaynay lahu isaga isxaaqa isxaaq baanu u hibaynay wa yacquuba iyo yacquub wajacalnaa waxaanu yeelnay fii duriyatihi caruurtiisa dhexdooda waxaan yeelnay annubuwata nebinimadii iyo walkitaaba iyo kutubtii la soo dejinay wa aataynaahu waxaanu siinay ibraahim ajrahu ajirkiisii baanu siinay fi dunya adduunyada dhexdeeda wa inahu isagu fi laakhirati aakhara dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban buu ka mid yahay aakharana akhyaarta alla uu doortay ee xulka abuu ka mid yahay waluutan id qaala liqawmihi luut bay isku wakti ahayn luut baa hadda laynoo bilaabi nebi ibraahim buu rumeeyo raacay laakiin isagoo raacay baa haddana ummad loo diray isagana waluutan wa arsalnaa waan dirnay luutan luut ayaan dirnay id wakti ayaan dirnay qaala uu yidhi liqawmihi qowmkiisa markuu ku yidhi inakum idinku lata'tuuna waxaad la imaanaysaan alfaaxishata tii foosha xumayd maa sabaqakum xaal uusan idinka hormarin biha iyada min axadin cidina oo min alcaalamiina uunka ka mid a inakum idinku lata'tuuna miyaad u tegaysaan alrijaala ragga miyaad u tegaysaan oo wataqtacuuna ma waxaad goynaysaan alsabiila jidkiina ma goynaysaan oo wata'tuuna miyaad la imaanaysaan fii naadiikum naadigiina dhexdiisa miyaad kula imaanaysaan almunkara wixii la inkiray wax la diiday oo la inkiro foolxun famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisa jawaabtoodii ma noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye i'tinaa noola imow luudow bicadaabi illahi ilahay cadaabkiisa noola imow in kunta haddaad tahay min alsaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid a qaala wuxuu yidhi nebi luut rabbi rabbigayo unsurnii ii hiili cala alqawmi qowmkii korkooda iiga hiili alfaasiqiina ee diintaada ka baxay tawxiidka ka baxay ayb cala alqawmi lmufsidiina yani waxa weye wax fasaadinay dhulka fasaadinay oo macaasida iyo dunuubta ku fasaadinay nebi luut ayuu alla diray subxana wa tacaala qowmkiisii baa loo diray yani niman reer saduum la odhan jiray qowm luut saduum bee layidhaha deganaan jireen bay leeyihiino yani waxa weye hadda urdun qayb ka mid a urdun buxayro yaroo meeshaad ku taallo urta oo qarmuun meeshaasay ahayd bay leeyihin meeshay degi jireen ee lagu dabagadiyey qawmu luut luut qowmkiisii baa loo diray markaasuu markuu tawxiidka kala hadlay kadib wuxuu ku yidhi inakum lata'tuuna alfaaxisha midii foosha xumayd ee qubxigii xumaanta meesha ugu dambaysa ka gaadhay tii baad la imaanaysaan taasoo wax idinka horreeyay uusan jirin uunka xayawaan iyo bini aadan iyo jin wax uga horreeyey ma leh sooma wixii bilaabay iyaga ahayd xataa xooluhu ma bilaabin reer luut baa bilaabay xoolo iyo bini aadan intaba makhluuq ilaahay abuurtay dhaqan xumadaa wax la yimaada iyagaa ugu horreeyay oo maxay tahay dhaqan xumadaas a inakum lata'tuuna arijaal war ma raggaad u tegaysaanbu ood hunguri ka raadsanaysaan oo dumar ka dhiganaysaan jidkana ma goynaysaan jidgooyada maxaa laga wadaa laba macnoba way suroobi kartaa inuu ka wado jidkay geli jireenoo jidgooyay samayn jireenoo dadkay dhici jireenoo xoolaha ka qaadan jireenoo yani nabadgelyaday dhib ku hayeen ama ma ahe wataqtacuuna sabiila jidkay gooyeen goynayaan waa jidka bini aadamku ku tarmo maxaa yeelay hadday raggiina wax iska raadsadaan dumarkiina iyagu wax iska raadsadaan taran bini aadan miyaa imaanaya sooma go-ayo jidkii bini aadamku ku tarmaya waa go-aya wataqtacuuna sabiila sidaa in laga wadana iyadana waa suroobi kartaa wa ta'tuuna fii naadiikum lmunkar naadiga waxaa la yidhahdaa meesha lagu cawaysiime laysugu yimaado lagu sheekaysto golahaas yaa naadiga la yidhahda naadigiina dhexdiisana ma waxaad kula imaanaysaan munkar wax la diiday oo xun oo la inkiray muxuu yahay waxaas culimada tafsiirka qaarbasbay leeyihin adiga waxa weeyaan hadallo xunxun iyo dhaqamo xunxun bay meesha ay wada fadhiyaan ku samayn jireen qaar waxay leeyihiin culimmada qaarkood meesha lafteeda bayba isku samayn jireen xumaanta ayagoo iswada eegahaya labalaba isugu jeedsanaya ayagoo meesha wada fadhiya bal ceebtan fiir inna lilahi wa inna ilayhi raajiun taasi waa qolo mujaahid baa ra'yigaa leh ra'yi labaadi wuxuu leeyahay intay neefsadaan oo gadaal ka neefsadaan bay isku qosli jireen yani waxa wey xumaantii iyo wixii qashinka ahaa bay ku qosqoslayaan meeshii bayna wada fadhfadhiyaan ra'yigaana mufasiriinta qaar ka mid aan ku tago caaisha radiallahu canha baa laga wariyaa ra'yiga saddexaadi waxa weeye meesha xumaantay ku samaynayeen waxa weeye waxay isku diri jireen yani waxa weye wananka iyo dibida iyo yani diiqa iyo intay isku diraan oo isbaadi'iyaan bay iyaguna daawan jireen soo iyadana macsiya munkar sooma intuba waa suuroobi kartaa laakiin waa araa-un culimada tafsiirka laga soo gooriyo mid nas haysta ma jiro qur-aankuse wuxuu yidhi munkar baad la timaadeen munkarkaasi wax kastuu noqon karaa maana wallahu aclam jawaabtoodu ma noqonin intaa markuu ku yidhi inay yidhaahdeen mooyaane luudow cadaabkan un aada noogu cagajugleynaysad nagu fuuqinayso keen bay yidhahdeen maxaad weligaa un cadaab unbaad weligaa nagu hanjabtahay horta cadaabkuse wax yimaada maaha la kaala bay leeyihin cadaab markaasuu nabiyullahi luut calayhi salaam wuxuu yidhi rabbi ow kuwan iga hilif qownkan mufsidiinta ah ee dhulkaagii fasaadiyey ee khalqigii fasaadinaya waxaa ku kacaya ilaahu iiga hili buuhi manaa saas wey manaa waluutan luut ayaanu dirnay ama waluutan luut ka sheekee id wakti qaala uu yidhi liqowmi qowmkiisa markuu ku yidhi inakum idinku lata'tuuna waxaad la imaanaysaan alfaaxishata midii foosha xumayd maa sabaqakum xaaluusan idinka hormarin bihaa iyada min axadun cidina ayna idinka hormarin oo min alcaalamiina uunka ka mid axad caalamka ka mida uusan idinka hormarin a inakum idinku lata'tuuna miyaad u tegaysaan alrijaala raggii miyaad u tegaysaan oo wataqtacuuna ma waxaad goynaysaan alsabiila jidkii bini aadamku ku tarmayey ama jidkii la marahayaad goynaysaan oo dajla dhacaysa wata'tuuna miyaad la imaanaysaan fii naadiikum naadigiiniyo golihiina miyaad kula imaanaysaan almunkara wax la inkiray oo la diiday wax caqliga iyo sharciguba diiday oo la inkiray oo hadal xun iyo ficil xuma famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmi qowmkiisa jawaabtoodu ma noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye i'tinaa noola imow bicadaabi illahi ilahay cadaabkiisa noola imow waa macangegnimo in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay hadday run tahay keen bay yidhahdeen qaala markaasaa wuxuu yidhi rabbi rabbigayo unsurnii iiga hiili cala alqawmi qowmkii korkooda allaw iga hiili almufsidiina ee wax fasaadinayay dhulka fasaadinayay khalqigana fasaadinayay macnaha nabiyullaahi luut jawaabtay bixiyeen taa keliya ma ahayn waataan soo marnay akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun jawaabahoodii bay ka mid ahay ka saara bay dheheen degmada inala joogi maayaan nimankan isnadiifinaye yani waxaynu samaynayno ka yaqiiqsanah sanka ka haysa inala deganaan maayaan ta kale war cadaabkaad sheegaysa nagu soo daabay yidhahdaan maxaa imaanaya markaa korkii la iskari waayo soo cadaab ilahi inuu yimaado maaha cadaabkii waa ka marka walamaa goortii jaa-ad ay timid rusulunaa rusushanadii markay yimaadeen kuwaan soo dirnay markay yimaadeen ibraahiima ibraahim markay yimaadeen bilbushraa bishaaradii markay ula yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu muhlikuu ahli hadihi alqarya degmadan dadkeeda kuwa halaagayaanuna maxaa yeelay ina ahlahaa dadkeedu kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa daalimiin ah kuwa gardarsaday bay ahaadeen qaala markaasaa ibraahim wuxuu yidhi inna fiihaa degmada dhexdeeda waxaa ahaaday luutan luut baa ahaaday degmada luut baaba deg jooge seed ku halaagaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa aclamu ogaansho badan biman cidda fiihaa degmada dhexdeeda ku sugan waan ogna lanuwajiyanahu walle waanu badbaadinoo waanu badbaadin luut iyo wa ahlahu dadkiisaba ila imra'atahu xaaskiisa mooye kaanat ayadu waxay ahaatay min alghaadiriina kuwa hadhaya oo cadaabka ku hadha ayay noqonaysa macnaheedu waxa weeye markii uu ka quustay waktigii ilaahay ku talagalay ina la gaadhay waxaa la soo diray malaa'igtii halaagi lahayd rususha malaa'igtaasa laga wada malaa'igtii in toos isaga mayna uga bilaabine ibraahim bay soo mareen laba muhimadoodba ibraahim waa loo soo maraya midda koowaad weeyaana horta waa oday oo isagaa meesha waayeelka ah haddii hawl la fulinayana waa in waayeelka lala soo socodsiiyo soo ma ilan layskaga bilaabo un meehe luut haba ahaado rasuul la diray laakiin nebi ibraahim baa oday ah taas horta ogeysiiskaa waa loo soo maray ta labaad oo in la halaagi rabo nimankii warkoodii inuu dhammaado la gebagabayn rabo in la ogeysiiyo ta labaadee loo soo maray waxay ahayd in la soo gaadhsiiyo bishaaro ah inuu u dhalan doono wiil isxaaq la yidhaahdo isxaaq gadaashiisana yacquub dhalan doono labadaa wiiloo isku lamaana oo isdhali doonana bishaaradoodii baa loo xambaarsanaa in qolyahan la gebagabaynayo cagta la marinayo in loo sheegana intaan fal ku dhicinna way u socdeen labadaa hawlood iyagu socday soo mareen waa ka marka walamaa jaaat markay timid rusulunaa ibraahiima ibraahim markay u yimaadeen jaaat markay yimaadeen rusulunaa ibraahiima ibraahim markay u yimaadeen bilbushraa bishaaradii markay ula yimaadeen oo isxaaq iyo yacquub ah qaaluu waxay yidhahdeen markaa inaa anagu muhlikuu ahli hadihi lqarya degmadan dadkeeda kuwa halaagayaanu nahay waan baabi'inaynaa maxaa yeelay ina ahlahaa degmadan dadkeedu kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa daalimiin ah sababtaasaa loo halaagayaa shirki iyo gaalnimo iyo akhlaaq xumay ku kaceen nebi ibraahim markaasuu la doodayaa rususha wuxuu leeyahay qaala ibraahim wuxuu yidhi ina fiiha degmada dhexeeda waxaa ahaaday luutan luut baa ahaaday waxoogaa wuxuu yaro jeclaysa in loo yaro kaadiyo markaasuu wuxuu leeyahay oo luut baaba dhex jooge oo rasuul ilaahay ee seed u halaagaysa qaaluu waxay idhahdeen naxnu annaga ayaa aclamu ogaansho badan biman cidda fiihaa degmada dhexdeeda ahaaday waanu ka warhaynaa waxba nagama qarsoona luutna waan ognahay inta kale joogtana waan ka warhaynaa lanunajiyanahu walle inaanu samata bixin oan badbaadinaynaa isaga iyo wa ahlahu dadkiisaba ila mra'atahu xaaskiisa mooye kaanat iyadu waxay ahaatay min alghaabiriina kuwa hadhaya oo cadaabka ilaahay kuwa ku hadhayay noqonaysa ayadu luut raaci mayse meeshaa lagu reebi cadaabkaana wax ka qaban doona manaa maxaa yeele gaal bay ahay gaal bay ahayda waata qur-aanku inoo sheegay macnaha walama an jaaءat rusuluna luutan siia bihim wadaaqa bihim darca nebi ibraahim waxoogaa doodaasi markay dhex martay oo rabbi uu la hadlo yidhi ibraahimow dooda jooji saas markuu malaa'igtii aada ula dooday yuu rabbi soo dhexgalay arrintii wuxuu ku yihi ibraahimow jooji baa lagu yidhi hadalkaa ku saabsan nimankaas go-aan soo dhammaaday weeye kuwaa in cagta la marinaye warka iska gaabi baa layidhi kadibna malaa'igtii horay bay usoo gudbeen oo nabi luut bay u yimaadeen nabi luutu iyagii wixii dhex maray waa walamaa an jaaat markay yimaadeen rusulunaa rusushanadii malaa'igta ahayd luutan luut markay u yimaadeen siia waa la murgiyey oo waa la xumeeyey luut bihim iyaga sababtood murug baa qabata wadaaqa wuuna cidhiidhyamay bihim ayaga sababtooda darcan xagga dhudhunka dhudhun ahaanna wuu u cidhiidhyamay wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha baqin walaa taxzan hana murgin innaa anagu munajuuka kuwa ku badbaadinayaanu nahay adiga iyo wa ahlaka ehelkaaga ila mra'ataka xaaskaaga mooye kaanat iyadu waxay ahaatay min alghaabiriina kuwa hadhayay ahaatay o iyadu cadaabkay ku hadhay innaa anagu munziluuna kuwa dejinayaanu nahay calaa ahli haadihi alqaryati degmadan dadkeeda korkooda waxaanu ku dejinaynaa rijzan cadaab kuwa ku dejinayaanu nahay cadaabkaasoo min asamaai xagga sare ka yimid bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yafsuquuna kuwa ilaahay diintiisa ka baxa ay ahayn daacadiiyo jidkii toosnaa bixidda ay ka baxeen daraaddeed ayaasaa loo yeelaya wy macnaha walaqad taraknaa xaqiiqiya waan ka tagnay minhaa qaryada xaggeeda waxaan kaga tagnay aayatan astaan iyo calaamad bayinatan oo cad liqowmin dad baan uga tagnay yacqiluuna oo caqli lahoo wax fahmaya markii ay u yimaadeen rusushii ay u yimaadeen malaa'igtii lasoo diray baa laga wadaaye luut ay u yimaadeen ayagoo hawshaa u socda luut markay u yimaadeen ayaa nabiyullaahi luut calayhi salaam aada uga murgay wuu murgay siia bihim ayaga sababtood buu la xumaaday oo la murgay oo muxuu u murgayaa dee wuxuu u murgayaa niman dhallinyaro ah suuradood bay ugu yimaadeen niman dhallinyaro qurqurux badan martina isagay u yihiin qowmkiisa iyo falaadxumadooda iyo dhaqanxumadoodiina wuu yaqaanaa wuxuu garanay marka maanta nimankan dhallinyaradaa hadduu idhaafa yidhaahda idinma martigelin kare eh ma baxsanayaan hadduu gurigiisa ku daayana ma baxsanayaan maanta marka waxa weeye xaaja waa qasantahay xaalad culus baa nabiyullaahi luud soo waajahday ma garanayo markaa inay rusul ilaahay yihiin wuxuu u haystaa bini aadan caadi oo dhallinyaro caadi buu u haystaa saasuu marka la xumaaday wadaaqa bihim darcanna waxaa laga wadaa wuu cidhiidhyamay luut xagga dhudhun ahaan buu ka cidhiidhyamay waxaa laga wadaa hadda kahor baan soo marnaan u malaynaya waxaa laga wadaa ruuxu shayga markuu awood u waayo oo karaankiisiiyo awooddiisu daciifto ayaa la yidhaahdaa daaqa bihi darcan waxayna ka timid neefka geela ah baa kelimadan asalkii loo isticmaali jiray neefka geela ah markuu culays badan saaran yahay inta badan ma til- tilaabadiisu ma dheera tilaabadiisa ma dheero ma kari karo inuu lugtiiyo jeeniga si fiican u kala bixiyo waa ka soo cidhiidhyamaya oo meeshuu la rabay meel ka sokaysuu kusoo dhacaya soma yani waxa weeye waxaa laga wadaa wadaaqa bihim darcan culays waxaa fuulay iyaga sababtood ku fuulay uu karaan u waayey oo kari waayey shayga waxa ay dhudhunkaagu ka cidhiidhyamayaan oo dhudhunkaagu ka soka maraya markaadan kari karin sooma wadaaqa bihim darcan arrintoodana wax waa ka qaban waayo waxba kama qaban karo xoog iskagama celin karo nimankii xumaandoonka ahaa xeelad uu ku fakiya ma jirto khabarkii waa gaadhay nimankii muxuu samayn tala waa cadda muxuu ku samayn marka wadaaqa bihim darcan tabar buu waayo man wax tabarana waa waayey markaa kadib bay isu sheegeen oo markii ay arkeen bay markaasi u qalbi dejiyeen oo waxay yidhahdeen ha baqin bay dheen luudow baqdinta iska saar hana murginoo ha noo baqin hana noo murgima dheen annaga maxaa yeelay rasuul ilaahay baan unahay markaasaa laysu sheegay allah baana soo diray hawshaan u soconnana kuwanaan u soconna inaan baabi'ino adiga iyo ehelkaagana waanu ku badbaadinaynaa xaaskaaga mooye iyada waa la reebi kuwan degmadan degan ee aada rasuulka u tahay lagu soo diray korkoodana waxaan ku dejinaynaa cadaab xagga samada ka yimid oo ku yimid fisqigii ay sameeyeen daraadii daacadii ilaahay ay ka bixi jireen iyo gaalnimo ay u baxeen oo tawxiidkii ka baxeen taas sababteeda cadaab ku yimid ayaanu samada kaga soo dejinay oo cadaabka samada kaga yimid muxuu ah yani waxa weeyaan waa inta la qaaday baa la dabagediyey sooma jacalnaa caaliyaha wasaafilaha kadibna dhagaxyaan baa lagu garaacay oo lagu rusheeyey cadaabkaasaa ilahay mariyay subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu leeyahay degmadii ay degi jireen haddaad fiidhisaan waxaa lagaga tegay astaan iyo calaamo cad oo dadkii waxgarad oo caqlile ay wax ku qaadan karaan ila waxa weeyaan inakum latamuruuna calayhim musbixiin wa billayli afalaa tacqiluun habeen iyo maalinba way sii maraan bal ilaahay cajirta meesha taa la fiiri degmadiiyo waxay sii maraan intay baaba'day wax ka hadhay uusan jirin yacni waxa weye astaamo iyo calaamo meeshan waa la deganaan jiray way garanayaan reer luudnimo la yidhahda meeshan deganaan jiray way sii maraan way soo maraan haddana wax kuma qaataan ma fahmaan kuma cibro qaataan laakiin astaan cad iyo calaamo wax lagu qaadan karaa meesha lagaga tegay oo alla ku reebay subxana wa tacala saas leedahay macana ayib walamaa an jaa'at markay timid rusulunaa rusushanadii markay timid malaa'igtii la soo diray markay yimaadeen luutan luut markay u yimaadeen si-a waa la xumeeyey waa la murgiyey luut bihim iyaga sababtood baa loo murgiyey wadaaqa wuuna cidhiidhiyamay bihim iyaga sababtood darcan xagga dhudhunka xagga dhudhuminta ayuu ka cidhiidhiyamayoo dhudhunkiisuu meel waa gaari waayo wy macana wa qaaluu waxayna dhahdeen laa takhaf ha baqin walaa taxzan ha murgin waa markay isu sheegeen kadib innaa anagu munajiuka kuwa ku badbaadinayaanu nahay adiga iyo wa ahlaka ehelkaaga ila imra'ataka xaaskaaga mooye kaanat ayadu waxay ahaatay min alghaabiriina kuwa hadhay rasuul baa qaba rasuul baa qaba u shafeeci mayso sooma aragtaan ha sheekh hebel baa qaba waxba noqon mayso ha shariif baa dhalay oo sheekh hebel buu ka soo jeedaa war maaha waxba kuu tari mayso soo ar waxaagaa adiga wax ku ah haweenaydii luut uu qabay waxba uma tarin nebi baa qabay soo ma aragta nabiyullaahi ibraahim aabihii nebi buu dhalay oo khaliiluraxmaani buu dhalay oo wiilkiisa ahaa uma shafeecin soomaalia macnaha waxa weeyaan masalada inaad fahamtaan loo baahanya nuux waa nagii soo marna wiilkiisii markii uu biyuhu qaadeen ee la yidhi inahu laysa min ahlika inahu camalun hayru saalixin waxba uma tarin nuux oo ululcasmiga ka mida dhalay miyay wax u qabatay waxba uma qabanin saas saas daraaddeed adiga camalkaaga iyo caqiidadaada ku xisaabtane marnaba ha isku hallaynin anigu reer fiican iyo sheekhiyaan ka soo jeedaa iyo dad magaca leh sidaas daraaddeed kuwaasaan isku hallaynay waxba kuu dari maayaan saas wey macana taa ayayna ku geli haweentii la reeb ayadoo nebi luut uu qabay calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam innaa anagu munziluuna kuwa dejinayaanu nahay calaa ahli hadihi alqaryati degmadan dadkeeda korkooda waxaan ku dejinayna rijsan cadaab baan ku dejinayna min asamaai xagga saraan kaga soo dejinayna bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yafsuquuna kuwa diinta ka baxa ay ahaayeen jidka toosan ka leexdo ka baxa iyo daacada ilahi subxana wa tacala walaqad taraknaa xaqiiqe waan ka tagnay minhaa qaryada xaqeeda waxaan kaga tagnay aayatan calaamad weyn calaamad baan kaga tagnay bayinatan oo cad liqawmin dad taasoo liqawmin dad baan uga tagnay ama aayadaasoo liqawmin dad u sugnaaday yacqiluuna oo caqlilo wax fahmay wa ilaa madyana reer madyan xaqooda waxaan u dirnay akhaahum walaalkood shucayban ee shucayba faqaala markaasa wuxuuhi yaa qawmi qowmkayo icbud allaha war alla caabuda oo warjuu rajeeya alyawma maalinka alaakhira ee dambe rajeeya walaa tactaw ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa mufsidiina idinkoo fasaadinay fakadabuuhu way beeniyeen faahadathum waxaa qabatay alrajfatu gilgilidii dhulkaa lala gilgilay waana lagu qeeliyey fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim degmadooda dhexdeeda jaasimiina kuwa kuudkuududa jilbaha u daato jilbaha u yaalla reer madiyan baa iyagana waxaa loo daray nebi shucayb calayhi salaam markaasaa wuxuu kuhi war ilahay keligii caabuda maalinta aakharana rajeeya oo isu diyaariya ama ka baqa labada waa la yidhahda warjuu ka cabsada ama rajeeya labadooda la dhulkana ha fasaadinina idinkoo fasaadkiisa weliba u qastaya oo aynan kama idinka dhicin kas ha u fasaadinin dhulka oo fasaadkay ku hayeen muxuu ah yacni suuqyaday dadka ku dulmin jireen beega iyo miisaankay ku dulmin jireen jidkana way u geli jireenoo waxay ahaayeen dhuljiif intay dadka jidka u galaan xoolahooda iyo naftooda iyo khatar geliya marka fasaadkaasay dhulka ku hayawro fasaadkaana dhulku ka daayabu ku yidhi fakadabuuhu waa beeniyey waa ku diideen wuxuu watay oo dhan maxaa ka dambeeyey waxaa qabatay gilgilidii dhulka lala gilgilay iyo qaylo kor lagaga qeliyo laysugu daray kadibna waa baaba'een sida ay u yaalaan markaad aragto markii la baabeeyey jilbahay u daadsan yihiinoo wax kuudkuududo oo kale u muuqdaan waa laga farxshay cagta la mariyey sidaasaa nabi shucaybna lagula soo dhaqmay luut oo saasaa lagula dhaqmay ibraahim saasaa lagula dhaqmay nuuxka saasaa lagula dhaqmay jidku saasuu ahaan jiray saasuuna ahaan doonaa nebi maxamedow sidii unbuu hadda ku socdaay adkaysaa laleeyahy innagoo maanta qur-aanka akhriyaynana waa inoo taallaayo saasay ahaan jirtay ahaanna doontaa libtu iyo natiijaduna saasay noqon doontaay adkaysta oo sabra layna leeyahy darsiguu saasuu socdaa macnaha wa ilaa madyana madyan xaggeeda waxaan u dirnay akhaahum walaalkood shucayban ee shucayba fa qaala markaa wuxuu yihi yaa qawmi qowmkayow icbudu llaha alla caabuda warjuu rajeeya ama ka baqa ka cabsada alyawma maalinka alaakhira ee dambe walaa tactaw ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa ha fasaadinina mufsidiina xaalo atiin kuwa fasaadinay mufsidiinadaas waa xaala mu'akida waxayna adkaynaysaa laa tactawda macnaha laga fahmayo ha fasaadinina faa'iidaday wadatana waxa weeye fasaadka dhulka la fasaadinayaa marna kama u dhaca marna kas u dhaca hadduu kama kaaga dhaco oo uusan aadan u kasin markaasi de waxa weeyaan waa xaalad ilaahay uu cafinayo laakiin marka laga waaninayo waxa weeye inay u qastaan fasaadinta mufsidiina xaalatiin kuwa fasaadinta u qastay oo fasaadinay fakadabuuhu markaasay beeniyeen faahadathum waxaa qabatay alrajfatu gilgilidii baa qabatay gilgilidaa waxaa dheereetaan soo marnayba sayxana way la socotay qaylo gilgilid intaba waa laisugu daray fa asbaxuu markaa waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdooda daartooda dhexdooda waxay ahaadeen jaasimiina kuwa jilbaha u yaallo oo jilbaha u daatay oo kuudkuududa waa markii cadaabku baabiyey kadib sidaa iyagoo u yaalyaalaad meeshii lagaga tegay arrin marka lagu cibro qaato soo maaha awoodda ilaahay subxaana wa tacala saasay u taallaa ninkii caasiyana rabbi subxana wa tacala saasuu uga orgosan awliyadiisana saasuu ilahay ugu heliyaa iyo atbaacda rusushana saasuu ilahay ugu heliya mar walba natiijadu iyagay u dambayn laakiin sabir ogaada saasaa layna leeyahy hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem